biyuhu inay ka kaaftoomaan bisawnihi ilaalin laga ilaaliyo ay kaga kaaftoomaan wastani waxaad soo saa reebtaa takhyiiran isbeddel bicuudin salb cuud adagay isku beddeleen ow waraqin ama caleen ow tuxlabin ama xayaabo ow turbin ama camuud walaa bimaa'in biyanaa dahaaro ku ansixi maysa mutlaqin oo la idlaaqay oo biyo la yidhi oo xallatu ay ku dhacday caynu najaasatin nijaasa ay ku dhacday walxaal huwa biduuni lqullatayni laba jarxadoodu ka hooseeyo wastahni soo reeb waxa ay ku nijaasobayaan maytan bakhti ka soo reeb damuhu dhiiggiisu lam yasili aanu soconnin oo ama laa yuraa bitarfi aan lagu arkaynin isha lamaa yaxsulu markua uu ku dhacayo aan isha lagu arkaynin ow qullatayni ama laba jalxadood buu ahaaday wa humaa labada jalxadoodna birutayli ramli rodolyarowga ramlo meesha la yidhaahdo fowqa amaaniina siddeetan korkood weeye qariiba ridlin rodol indhow ow qullatayni laba jalxadood bay ahaadeen bidimishqiyi hiya rodolka dimishiqna ama qadarkooduna waxau ku noqonayaa dimishiqiga hamaanu artaalin siddeed rodoloo ata timi bacda miya boqol kadib walxaal annajisulwaaqicu nijaastii ku dhacdayna qad qayarahu uu dooriyey sheekhu wuxuu yidhi kitaabu طahaara kitaab asalkiisa waxaa la yidhaha addamu waaljamcu istiraax ahaanna waxaa looga jeedaa waa magac haddaba markaa yacnii kutubahan oo kale loo isticmaalayo weeye ay leedahay jumlo axkaamta iyo waxyaalaha laga hadlayo ah oo gaar ahoo cilmiga ka mida oo ay soo hoos galaan abwaab iyo fasalle iyo masaa'il iyo furuuc iyo tatimooyin baa soo hoos galaa intaasay kitaab yidhaahdaan tahaara tahara iyo tahura yadhuru luq ahaan waxaa la yidhaahdaa waa nadaafad iyo qofka oo ka baxa adnaasta iyo qurunka ama mid xisiahoo muuqato ha haata sida nijaasooyinka oo kale ama mid macnawi ha ahaato sida cuyuubtii xasadka iyo yacnii istuska iyo isla yaabka iyo kibirka iyo yacnii iska saafiyeynteedana tahaaro waa la yidhaha iska nadaafa iska nadaafaynta nijaasooyin kale waa la yidhaahdaa sharci ahaanna waxa ay yidhaahdaan mancigii ka ratibmay xadadka marka uu xadase ee qofka dee tahaaradii uu ka baxo waxyaale ayaa mamnuuc ka ahaa mancigaasoo ka kor noqda xadadka ama nijaasada ka dhashay ayaa la yidhaahdaa culamada qaar baa yidhi maye waxa la yidhaha rafcu xadad waa xadadka iska koryeelkiisa ow isaalatu najis ama nijaaso iska suulinteed ayaa tahaaro la yidhaahdaa tahaaradu waxay tilmaameen inay maqaasid leedahay wasaa'ilna ay leedahay wasaa'ilulwasaa'il wax la yidhahana ay leedahay marka maqaasidu tahaara waxaa tahaaro looga qasdinayaa waa weysada iyo maydhashada iyo gebagebaysiga iyo nijaasada iska suulinteeda wasaa'il bay leedahay lagu gaadhayo tahaarada ah oo waa biyihii iyo camuuddii lagu gebagabaysanayey iyo dhagixii lagu sijoonayey iyo aaladii wax lagu megdinayey wasaa'ilulwasaa'ilna waxay yidhaahdaan waa al-inaa walijtihaado dee waa weelkii masalan biyihii iyo wixii aad ku isticmaalaysay iyo ijtihaad haddii ay kaa dhex galanna wax kale ay kaaga qaldamaan soo saariddii markaa ijtihaadkaad ku soo saaraysay tahaaradu mar waajib bay noqotaayoo dee waa marka aad shay waajiba gudanayso tahaaro ku xidhan sida tahaarada xadadka oo kale mar mustaxab iyo sunnay noqotaayoo dee waa weysadood cusboonaysiisata iyo maydhiyadii sunnaha ahaa iyo markaana waxaa la yidhaahdaa waa tahaaro sunno ah mar waxay u kala qaybsantaa qalbi iyo badani qalbi iyo badani bay u kala qaybsantaa oo qalbiguna dee waa taa aynu sheegaynao waa in laynu iska daahiriyo qofku xasadkii iyo islayaabkii iyo riyadii iyo amraaddii qulubta ee xumayd midna waa badani oo waa taa dee jidhka oo ah ama biyaa lagu daharo qaadanaya ama camuud baa lagu daharo qaadanaya iyo wixii la mid ah mar kale waxay u qaybsantaa tahaaradu cayniya iyo xukmiya ayaa loo qaybiyaa cayniye waxaa la yidhaahdaa waa tahaarada aan ka gudbin shaygaa u sababtaa ama shaygaa waajibinaya meeshiisa kama gudubto iminka hadday nijaasa halkaa kaaga dhacdo tahaaradaasi ka gudbi mayso halkaa ay nijaasadu kaaga dhacday nijaasada caynkaasa waxaa la yidhaahdaa cayniya midna xukmiyaa la yidhaahdaayo way ka gudubtaa meeshii iminka masalan marka aad yacnii kaadido oo kale dee inaad ka isjoogto iyo inaad markaa ka weysaysataba tahaaradaa markaa xadadka oo kale way ka gudbaysaa ama tejinaabada oo kale meeshii waxaanu ku yimaadeen way ka gudbaysaa taana xukmiyo ayaa la yidhaahdaa haddaba biyaha ayuu sheekhu markii tahaaro dee wasiiladii ugu horraysay weeyaan wuxuu inoo soo horraysiiyey biyihii biyaha haddaba shaaficiye waxay u kala qaadayaan ayagu ilaa afar qaybood qaybta u horraysaa waxa weeye biyaha loo yaqaano alma'ulmutlaq waa biyaha biyanimo uun la yidhi aan wax kale lagu xidhin ee biyanimadoodii uun ku jooga ee wax kaloo la raaciyay wax la daba dhigay toona aana jirin biyahaasi waa la iskuna waafaqsan yahay waa daahir waana mutahir naf ahaantooda waa u daahir waana mutahiroo cid kalena wixii kalena way daahirinayaan biyo waxaa jira ayagu sidan aynoo sheegayaan shay kaloo daahira ama daqiiq ama saabuun ama wax kale oo daahiri ay dheeheen oo ay dhex galeen oo markaa magacii ay ka kaxeeyeen biyahaasi naf ahaantooda waa u daahir oo hadday jidhkaaga dhacaan ma nijaasaynayaan laakiin dahaaro ma gelayaan biyaha mustacmalka ah ee lagu dahaaro qaatay ayaga shaaficiye iyo culimo fara badan oo kale waxa ay qabaan in aanay mutahir ahayn waa daahir naf ahaantooda laakiin mutahir ma aha waxaanay markaa u deliishadeen xadiiduu nebigu sala allahu calay wasalam yidhi laa yaktasil axadukum fi lmaa'i daa'ima wahuwa aljunub midkiin yuu ku maydhanin biyo fadhi ah isagoo jinaabo leh oo muxuu samaynayaa ha ka darsada gacanta ayaa nebigu yidhi markaa waxay yidhaahdeen ayagu ay u deliishadeen ama dhinacay iska taageen waxa weeye ku maydhashadaa lagu maydhinayaa duhuuriyadii bay ka kaxaynayaan iyo wax daahirintii waxaana lagu xambaarayaa biyihii yaraa markaa maydhashadii iyo weysadiina waa isku mid bay yidhaahdeen mid kale ay raaciyeenoo waxay yidhahdeen asxaabtu marka ay safarada iyo socdaallada galaan marka ay weysaysanayaan tashtiya iyo suxuunumay dhigan jirin si ay mar labaad iyo mar saddexaad u isticmaalaan iyagoo aad biyaha ugu baahan ee waxay u leexan jireen markay biyo waayaan gebagebaysi yacnii iyo addilooyin kale oo ka baxsan ayay iyagu u deliishadeen laakiin qowlka raajixa ah ee masalada biyaha mustacmalka ahi waxa weeye biyaha mustacmalkee la isticmaalay waa daahir mutahira oo biyihii mutlaqoo kale ayay la mid noqonayaan sawaan bisawa iyadoo asalkii dee hore la qabsanayo deliil ka saara daahirnimadiina ayadana lama helin waa haddii aanay isbeddelin hadday isbeddelaan iyagu waa laga tegaya waayo waxaa nebiga ka sugnaatay inuu ku masaxay madaxa biyo ka soo hadhay gacmaha masixitaankii madaxa ayaa biyo gacmaha ka soo hadhay buu nebigu ku masaxay waxa kale oo nebigu sala allahu alay waslam yihi subxaana allah qofka muuminkahay ma nijaasoobo markaa biyihii jidhkiisa la kulmay duhuuriyaddii ku waayi maayaan taabashadaa iyo gaadhidda ay jidhkiisa gaadheen ibnu mundir ayaa wuxuu ka soo naqlinayaa ibnu cumar iyo cataa iyo xasan albasri iyo nakhaaci iyo rag badan oo taabiciintii ka mid a hadduu qofku ilaawo madaxa masixitaankiisii oo qoyaanuu garhkiisa ka helo inuu markaa ku masaxayo markaa iyagu shaaficiye biyaha mustacmalkaana sidaasay ka qabaan laakiin qowlka raajixahi waxa weeye inay daahir mutahira yihiin mar haddaanay isbeddelin waxa inoo yimi biyihii ay nijaasa ku dhacday biyaha ay nijaasadu ku dhacday iyagu shaaficiye labay u kala qaadaanoo biyo yar iyo biyo badan saynu nadmiga ku arkaynin biyaha badan waxay yidhaahdaan waa laba jalxadood iyo wixii ka sii badan markaa laba jalxadood iyo wixii ka sii badan waxay yidhahdaan hadday nijaasa ku dhacdo oo ay doorisana biyahaasi waa nijaasoobeen haddii aanay doorinina biyahaasi waa daahir mutahira marse hadday laba jalxadood ka yaraadaan oy laba jalxadood hoos maraan nijaasada ku dhacdaa way nijaasaynaysaa walow yaanay doorinninbe sidaasay leeyihin ayaga iyo madaahib kale oo markaa culimmada kalena qaar badan ay la qabaan waxaanay u deliishadaan waxa weeye waa xadiidka saxiixa culimmada qaarna idraabka ku sheegeen laakiin waa saxiix ee odhanaya idaa balaqa almaa'u qullatayni lam yaxmil ilkhabas biyuhu hadday laba jalxadood gaadhaan nijaaso ma xambaaraan macnaha mafhuumka xadiidka waxa laga fahma laakiin haddayse ka yar yihiin way xambaarayaan bay ka dhigan tahay ayagu taas ayaa ay deliishadeen culimo fara badan oo muxaqiqiina oo mucaasiriin iyo kuwo hore oo ay ku jiraan qaar shaaficiyada lafdeeda ahina halkaa ayagu waxay dhahdaen un biyaha hadday nijaasa ku dhacdo waxa loo eegayaa uun inay dooriso iyo inaanay doorinin nijaasada ku dhacday hadday dooriso biyahaasi way nijaasoobeen hadday nijaasa ku dhacdo oonay doorin walow bekeriba ha ahaadaani biyahaasi waa daahir mutahira bay yidhahdeen waayo nebiga sala allahu alay slm ayaa xadiidku yidhi ina almaaa ahurun almaau tahuurun laa yunajisu shay biyuu waa daahir waxba ma nijaaseeyaan ijmaac baa lagu khasisay oo la yidhi haddii ay isbeddelaan oo dhadhan ama midab ama ur ay iska beddelaan ayaga waa nijaasoobayaanoo taasina waa ijmaac markaa mafhuumkii xadiidka ay deliishadeen manduuqa xadiidkiga caamkaa ayaa ka xoog badan oo laga hormarinaya biyuhuna markaa markii ay nijaasi ku dhacdana sidaasay u kala qaadmayaan markaa aynu dib ugu noqon haddaba nadmigii wa innamaa yasixu waxa ansaxaya tahiirunku tahaaro qaadasho bimaa biyo bimaa bimaa'in weeyaan bimaa buule waa daruurti shicr oo daliiqaa la idlaaqay oo biyo la yidhi biyo la yidhi yacnii kuwaasunbay ansaxaysaa in lagu tahaaro qaataa waayo waxa kaloo dhammi dee isaga unbay beddel ka noqonayaan wa anzalnaa min asamaa'i maa'an tahuuran baa ilaahay yidhi wuu inoogu madna sheegtay xadadkii markii laga tahaaro qaadanaya ilaahay muxuu ihi falam tajiduu ma anfatayamamu haddaa biyo weydaan gebagabaysta buu yidhi markii nijaasadii ninkii ku kaajay masaajidka muxuu idhi subuu calayhi danuuban min maa waxaa ku shubtaan waa daanbiyo ah markaa biyuhu meel kasta tahaarada ayaga u asalaan wa innamaa yasixu tadhiirun bimaa utliqa la idlaaqay oo la sii daayo biyanimo un la yidhi laa mustacmalin biyo la isticmaalay oo loo isticmaalay farad loo isticmaalay wayse loo isticmaalay maydhasho loo isticmaalay ayagu in lagu dahaaro qaataa ma ansaxaya bay leeyihiin iyo nijaas suulinteeda walaa bimaa biyo in lagu dahaaro qaataana ma bannaana bitaahirin shay daahiroo mukhaalitin dhex galay tagayara isku beddelay tagayuran isbeddelna isku beddelay idlaaqaalismi magacii in lagu yidhaa biyanimana khayara dooriyey oo magacii in biyo la yidhaha bay ka kaxeeyeen marka maxay noqdeen qoosh ama xal waa shay daahira oo mukhaalida oo heerna gaadhsiiye inuu magaciiba ka kaxeeyo biyo la odhan maaye waa qoosh baa la odhanaya ama waa xal baa la odhanaya waxaynu idhi daahir waxaynu mukhaalid mujaawir iyo mukhaalid bay halkan kala sheegaan culimmadu mukhaalid waxay yidhaahdaan waa maa laa yumkinu faslu waa waxaanad ka sooci karaynin iminka haddaad daqiiq iyo biyo ama biyo iyo nuurada isku walaaqdo kala sooci kari maysid maa laa yumkinu fasluhu ama maa laa yatamayazu fii ra'yi alcayn isha aragtideeda waxaan kugu kala baxaynin waxaa la yidhaha mukhaalid mujaawir baa ka soo hor jeedo mujaawir maxaa la yidhaha maa yumkinu faslu waxaad ka saari karto iminka hadduu qori kaaga dhex dhaco waad ka saari karaysaa maxaa kaloo dhe maa yatamayazu fii ra'yi alcayn dee wuu kuu muuqdaayo biyihiina gaar bay kugu muuqdaan qorigiina gaar buu kugu muuqdaa kaana waxaa la idhaha mujaawir markaa wuxuu idhi biyo walaa bimaayin biyana maya bitaahirin shay daahiroo mukhaalidin dhex galay tagayara isku beddelay tagayuran isbeddelna isku beddelay khayara dooriye idlaaqalismi magacii biyanimo in lagu yidhaahdo fii dacmihi dhadhankuu ka dooriyey ow riixi ama urtuu ka dooriyey ow lownihi ama midabka walxaal yumkinu ay suurto gelayso istiqnaa'u biyuhuna inay ka kaaftoomaan oo maxay ka kaaftoomaan bisawnihi ilaalin laga ilaaliyo wastahni haddaba waxaad soo reebtaa isbeddelkaa aynu ku tilmaannay shayga daahirka ay isku beddeleen ee mukhaalidka waxaad ka soo reebtaa takhyiiran isbeddel bicuudin salb cuud adag cuudka waxaa looga jeedaa dee waxaa jira waxyaalo badan oo udug lahoo iska dhirahoo cuud la yidhaahdo ayaa jira kan maaha la shite ee la soo sameeyey ee aynu shidano maaha cuud qori caadiyana maaha laakiin waa kuwa cuudadkaa wax laga sameeyey iminka kutubtan ma dukaamadan dhirtu ay hayaane cuudka la yidhahdo weeye cuud adag macnaha cuudka adag muxuu ka saarayaa haddii mid markaba kala burburaya oo sida kaafuurkan iminka lagu maydho maydka oo kale cad marka biyaha la dhex geliyo wuu kala baaba'aa markaa kaasi mukhaalid buu noqonayaa laakiin kan adageen biyaha ku furfurmaynin mujaawir weeye markaa iskubeddelka ay kaa isku beddeleen isaga ka soo reebo in lagu daharo qaato waa bannaan tahayoo bimacnaa waxa weeyaanuun doorin caadiya maahae macnaa ama xag riix ahaan buu ka yar doorinayaa oo waraqin ama caleen dhir ayuu ku dhex yaalleen kaga soo daadatay isagana in lagu daharo qaato waa adag tahayoo dee waxaynu waa in laga ilaalin karaaye yacnii lagama ilaalin karo kan ow tuxlabin ama xayaabo ow waraqin ama caleen ow turbin ama camuud ow waraqin ama caleen ow tuxlabin ama xayaabo xayaabaduna waa waxaan ka soo dhex baxay akhdarka ow turbin ama camuud in lagu daharo qaata hadday waxyaalaha isku beddelaan waa iska bannaantay oo lagama ilaalin karayo iskubeddelkan ciidda ay isku beddeleenna inta aan dee aanay noqonin ama dhooqo ama aan wax kale loo bixinin ee ay biyanimadoodii ku jiraan in lagu daharo qaato waa bannaan tahayoo waayo yar calowunbay noqonayaane biyanimadoodii kamay tegin walaa bimaa'in biyo in lagu daharo qaataana ma bannaano mutlaqin oo laydlaaqo biyanimo la yidhi oo xallatu ay ku dhacday caynu najaasatin cayn nijaase ahi walxal huwa biduuni alqullatayni laba jalxadoodu ka hooseeyo macnaha shaaficiye waxay qabaan biyaha hadday nijaasa ku dhacdo laba jalxadoodna ay ka hooseeyan waa nijaasoobaya waataynu tilmaannay qowlka raajixina inuu yahay hadday isbeddelaanna inay nijaasoobayan haddaanay isbeddelin inay nijaasoobayn sidaa lafdeeda waxaa qaba culimada shaaficiyada ka mid a wastahni waxaad soo reebtaa waxyaalaha nijaasada ay biyuhu isku beddelayeen yacnii ay ku nijaasoobaan waxaad ka soo reebtaa maytan bakti damuhu dhiiggiisu lam yasli aanu soconnin ow walaa bimaa'in mutlaqin xallatu caynu nijaasatin buuna yidhi biyaha yaraa duuna qullataynkaa wixii nijaasaynayey waxaad ka soo reebtaa bakti aan dhiiggiisu soconaynin macnaha haddii xubin laga jaro waa duqsiga oo kale waa kaneecad oo kale haddaad lug ka jarto amaad baal ka jarta dhiig ka soo yaaci maayo kuwaasoo kale ayaga hadday ku dhacaan waa laga soo reebayaayo waxba ma yeelayaan ayay yidhaahdeen oo ma nijaasaynayaan waayo nebigaaba yidhi haddii uu midkiin sharaabkiisa ku dhaco duqsi ha geliya labada gala midna dawu ku sidaa midna cudur buu ku sidaayey ow ama laa yuraa biarfi aan isha lagu arkaynin lama yaxsul marka uu ku dhacayana waxaan nijaasada aan ishu qabanaynin ee laakiin inay meeshii ku dhacday haddana la arkay biyii bir ku yidhaahdeen ishuna aanay qabanaynin taana ayana ka soo reeba waxba nijaasayn mayso ow ama qullatayni bay ahaadeen laba jalxadood biyihii halkaa la doono waxaa tahay wanajisulwaaqicu qad hayarahu nijaastii ku dhacdayna ay doorisay intan dhexe wuxuu inoo fasiraya in qullataynku wuxuu yahay laakiin biyaha aan lagu daharo qaadayni waxa weeye laba jalxadood bay ahaadeen laakiin nijaasadii ku dhacday baa doorisay ka hore muxuuna yidhi hadday laba qulladood kaba hooseeyaanu nijaasa ku dhacdo ayaga lagu daharo qaadan maayo siay shaaficiye qabto kanna waxa weeye qullatayn bay ahaadeen laakiin wanajisulwaaqicu qad hayarhu nijaastii ku dhacday baa doorisay haddaba yacni wuxuu inoo wuxuu inoo sheegayaa qadarkooda oo wuxuu uhi waqadruhumaa baad u soo qadari birutayli ramli ramli waa beled markaa magaalo shaam ama dhulkan iminka markaa yacnii suuriya iyo loo yaqaano dee falastiin iyo urdun iyo lubnaan iyo shaam baa la ysku odhan jiray markaa dhulkaa shaam la yidhaha belde ku taallo weeye yacnii qadarkoodu marka rodolyaragooda rodolkooda la eego waa fawqa amaaniina qariiba ridlim waa siddeetan rodol iyo rodol in yarla waa fawqa amaaniina siddeetan wuxuu ka sarreeyaa qariiba ridlin rodol u dhow inuu dhow macnaha waa siddeetan rodol iyo rodol wax yarla ow qullatayni buu hadoo bidimishqiyi rodolka dimishq caasimadda iminka suuriya oo markaa magaalooyinka ka mid ahaydun xilligaa shaam ayana waxa weeye hiya ayadu waa amaanu ardaalin sideed rodoloo ata timi bacda miya waa boqol iyo sideed rodol yacni wuxuu sidan ugu kala qaaday un shicirkuunbaa saa isugu qabtay rodolka dimishiqna waa boqol iyo sideed rodol qullataynkan noocaasay qadarkoodu sidaa bay ahaadeen walxal anna jisulwaaqicu qad hayarahu nijaastii ku dhacdayna ay doorisay kaana in lagu dahaaro qaataa ma bannaana wakhtiira waxa la doortay fii mushammasin biyihii cadceedda lagu kulayliyey laa yukrahu inaan la karaahiyaysanin ayaa la doortay waxau leeyahay sheekhu halkanna wuxuu inooga tilmaamayaa biyo ay iyagana shaaficiyadu gaar u soo qaataanoo waxay yidhahdeen biyaha dhowr qayd bay waxaan waxadheen meeshu hadday meel kulul tahay meel kulaylu caadiya ay tahay jiha xarra hadday tahay weel naxaasa sida weelalkan jaandiyada oo kale haddii biyo lagu shubo midacda loo dhigo oo ay kulayliso biyahaasi waa daahir waana mutahir waa daahir naftooda waxna way daahirnay laakiin in la isticmaalaa baa karaahiye a bay yidhahdeen karaahiyadaasna waxay dhahay xagga tibi ahaan iyo xagga caafimaad ahaan baa laga eegayaayo yacni waxay yidhahdeen wax zuhuumo la yidhaha iyo calow baa ka soo kaca dabeetana calowgaasaa jidhka daboolaya baras baa ka dhalatay bay yidhahdeen markaa yacni halkaasay ku celiyiinoo ma wanaagsana bay yidhaahdaan welibana waa marka jidh loo isticmaalaye aan mariyo waxaa loo isticmaalayn haddaba nawaawi oo ka mida shaaficiyada oo runtii masaa'il fara badanna madhabka ku khilaafo oo wixii u arkay inaanay deliil haynin isagu caddeeya ayaa wuxuu leeyahay wakhtiira waxa la doortay bimacnaa imaamu nawowi wuxuu doortay kutubtiisa rawdaha iyo kuwa kaleba wuxuu ku doortay fii mushamasin biyaha cadceedda lagu kureeliyey laa yukrahu inaan la karaahiyaysanin isticmaalkooda madhabkuna waa in markaas ay karaahiye yahay laakiin isagu nawaawi sidaas ayuu doortay xadiidka ku soo aroorayna waa daciif weeye oo daciifkiisi inuu daciif yahay ayay isku waafaqeen marka asal karaahiyadaasi male xagga atibadana waxba kagama sugmin baa la yidhi wakhtiira waxaa la doorto imaamu nawowi doortay fii mushamasin biyaha cadceedda lagu kuleyliyay laa yukrahu inaan la karaahiyaysanin wa in intafaa hadduu reebmuu meesha ka baxo attaqayuru isbeddelkii binafsihi wa in binafsihi naf-ahaantiisa intafaa hadduu uga baxo attaqayuru isbeddelkii walmaa'i biyo hadduu ugu anfoobo laa ka zacfaraanin iyo maya eh yadhuru wuu daahiroobayaa wa kullu maa shay dhammaantii isticmila loo isticmaalay fii tahiiri fard faral daahirintii ka loo isticmaalay oo waqal la yaraaday laysa biطahuuri طahuur maaha wuxuu leeyahay sheekhu biyihii isbeddelay ayuu inooga warramaya wuxuu leeyahay wain binafsihi intafa tagayuru biyihii isbeddelay haddii tagayurkii iyo isbeddelkii naf ahaantiisa uga tago iyadoon waxba lagu samaynin ayuu ka tegey masalan mudday meeshii iskaga jireen dabayshii iyo cadceeddii ku dhabanaysay ayaa isbeddelkiiba ka kaxaysay biyo waa urayeenoo urtii baa ka tagtay walmaayi biyo lagu daray oo lagu kordhiyey bay kaga tagtay oo waa maxay dee meeshii yacni dhaamkii ama balligii ajada ahaabaa daad yari soo galayoo biyo kalaa ku kordho isbeddelkii saasuu kaga tegey yadhuru buu hortu leeyay way daahiroobayaan biyahaasi wain binafsihi wain intafaa atagayuru isbeddelkii hadduu anfoobu meesha ka baxo binafsihi naf ahaantiisu uga baxay walmaayi iyo biyo lagu daray buu uga baxay darteed yadhuru wuu daahiroobayaa dhe hortu wuu daahiro laa ka zacfaraanin iyada zacfaraan iyo wixii la mida haddii lagu daro uu kaga tago maya uma tahiroobayaan oo dee zacfaraan ama nuurad ama camuud haddii lagu daro waxaa la leeyahay nijaasi may tegin laakiin way qarsoontay uun nijaastii meeshii kamay bixine way qarsoontay oo waxan iyo shayganunbaa qariyey laa ka zacfaraanin yadhuru zacfaraan iyo wixii lamida haddii uu isbeddelkii ku taga maya oo ayada waxaa leeyahy waxaani wuu qariyee kamay tegin markay laakiin keligii ahaa ama biy ahayd isbeddelkii wuu tegay laakiin iminka way asturteen weeye wa kullu maa shay dhammaantii biyo dhammaantii oo ustucmila loo isticmaalay fii tahiiri fard faral tahaaradii loo isticmaalay masalan xadas baa lagu kor yeelay nijaasaa lagu suuliyey waa qalla yaraadana biyo alliyaaliyo biyihii faral loo isticmaalo ee yaraadana macnaha yaraantan iyagu waxay leeyihin laba jalxood ka hooseeya laysa biطahuuri biyahaasi طahuur may ahaanin biyo طahuura oo wax طaahirinaya may ahaanin waana taynu soo tilmaannayoo dee adiladii markaas ay soo qaadanayeenna hore ayaynu u soo qadinnay wa kullu ma اstucmila fii taطhiiri fard waqalla yaradeen laysa biطahuuri biyahaasi ayagu طaahir may ahaanin baabu najaasaati nijaasooyinka waxa la yidhaahdo ayuu u baab yahay markaa nijaasada waxay yidhahdaan ama yacni tacriifka ugu dhowi macnaha suulidii nijaasada waa kullu mustaqdarin yamnacu sixata asalaati xaysu laa murakhisa waa shay kasta oo mustaqdar ahoo qudhunoo salaada diida marka aan wax ku rugseeyaa jirin salaadda ansixitaankeeda ku diida marka aan wax rugseeyaa jirin tacriif kale oo dheer oo adag oo rakaakadiisanana culamada qaar baa ku tacriifiyo kullu caynin xaruma tanaawuluha cala aliطlaaqi xaalata alikhtiyaari maca suulati tamyiiziha laa lixurmatiha walaa liistiqdaariha walaa lidarariha fii badanin ow caqlin waa yacni waa tacriif yeeray bixin dheer oo u baahan yani tafsiir badan cashir keligeed inay noqoto marka waxyaalahaasoo kalena uqluudaad bay noqotay ma wanaagsana haddaba wuxuu idhi sheekhu nijaasooyinkana yacni culimo qaar cidhiidhiyey oo wax yar ka dhigay iyo qaar ballaadhiyey oo farabadiyeyba waa jiraan wax daliil loo haya iyo waxaan daliil loo hayna waa ay isku dhex jiraan wuxuu idhi hiya u soo qadar almuskiru waxa waxwaaliyo weeye almaayicu ee maayica hee soconaya wاlkhinziiru doofaarkii weeye wاlkalbu aygii weeye maca farcayhimaa labadoodii faracna lala qabo wasuuru iyo intoodii kale wa maytatun bakti weeyo maca alcadaami waashacari wasuufi lafihii iyo timihii iyo dhogortiiba wadataa laa ma'kuula baktigii makulee la cuni jiray maya walaa bashar iyo bini aadmigii ayana maya waa damu dhiiggii weeye walqayu mantagii weeye wa kullu maa dahar waxa la yaaliya waxay ka soo muuqday weeye min asabiilayni labada jid siwaa asli اlbashar asalka basharka asalka bini aadmiga yacni wixii ka soo haray asalka bini aadmiguna waa manidii waxa uu leeyahay sheekhu nijaasadu waxaa ugu horreeya almuskiru almaayicu shayga waxwaaliya isla markaa maayicana ah waa khamradii oo kale ayadu waa nijaas bay leeyiin kastoonay mutafaq ahayno wax la ysku waafaqsanya culimmadu aanay ahayn oo ayada adkayniyo u diidi dadka loo diidaya darteed bayuu hi innama alkhamru waalmaysiru waalansaabu waalaslaamu rijsun min camali shaytaan rijs waxaa la yidhaha qurunka bay yidhahdeen markaa saddexdan kale ansaabta iyo aslaamta iyo maysarku inaanay nijaaso ahayn waa lagu jimacsan yahi macay aayadda afartaa ay israacisay inaanay kuwaasi nijaas ahayn rijsigii wuxuu ku hadhay bay yidhahdeen khamriga oo keliya markaa maayac waa wixii soconaya maxaa ka baxayaa dee xashiishadiiyo wixii la midka ahaa waa xaaraan laakiin nijaas maaha dee maayac baanay ahayn waalkhinziiru khinsiirkii iyo doofaarkii weeyaan khinsiirka hilibkiisa ilaahay baa ku tilmaamay inuu rijsi yahay culimo fara badanina yacnii waxay tilmaameen inuu nijaas yahay laakiin cayntiisa inuu nijaas yahay waxba looma hayo wax deliilo loo hayaa ma jirto waxay idhaaheen shaaficiyadu isaga ayga ka xun oo isaga lama haysto oo isaga in la dilaa waa wanaagsanta bay idhahdaanoo isaga yacnii sida soomaaliduba tiri waa ficillaan baa naar loo geliya naarta wuxuu kudubay wadaadaduna ayga un dabada u sureen imaamu nawowi ayaa waxaa laga yidhi walaysa lanaa daliilun daahirun calaa nijaasatihi allo waxaan u haynaa bahalka aanu nijaasta ku sheegnay ma jirto waa nawaawi baasaa yidhi waalkalbu aygii weeye isna walow kalbi mucallamaba ha ahaadee waayo xadiidkaasaa loo deliishadaa hadduu afka geliyo aygu weelka midkiin haddaadiyo toddoba jeer ha iska maydho ama wuxuu aha xadiidkii midkiin weelkiisa waxaa daahirin hadduu ay afka geliyo inuu toddoba jeer maydho midkood camuud lagu daro maca faracayhimaa labadoodii faracna lala qabo labada farac maxaa laga wadaa wixii ay labadoodu iska dhaleen ama midkood wuxuu xayawaan kale ka dhalay isagunbaa la raacinayaa wasuuru ama wasuuru iyo ama wasuuru wasuuru waxaa laga wadaa ayga iyo doofaarka iyo faracooda intoodii kale sida lafahoodii iyo timahoodii iyo dhiiggoodii iyo kaadihoodii waxa alla fadalaadkoodii oo dhan ayaa laga wadaa ama wasuuru yacni waa hambadii hambadii sharaabkoodana waa la odhan karaa wa maytatun bakhtigii ayaa isaguna nijaas ah maytana waxaa la leeyahay maa saalad xayaatuhaa bigayri dakaatin sharciya wixii noloshu ay kaga baxday gowrac sharciya waxaan ahayn oo maca alcidaami washacar lala qabo lafaheedii iyo timaheedii wasuuf iyo dhogorteedii markaa shacaradiiyo goorale timaha riyaha iyabaa la yidhaahdaa ama guud ahaanba timo suufkuna waa ta adhigaa la yidhahdaa halkaa wabarta geela la yidhaahdo markaa baktigana maca lafihiis iyo timihiis iyo dhogortiisiiba iyaguna waa nijaas bay shaaficiyi qabaan laa ma'kuula baktigii ma'kuulahee la cunayey isagu nijaas ma aha oo baktiga la cunaa waa maxay dee waxa weeye waa samagii iyo jaraadkii waxayd ladanaa maytataani wa damaani waa ayaxi iyo kalluunkii waxaa la mid a isna uur jiif markaa dee hooyadii oo la birayo markaa ay birayn u noqotay iyo ugaadh markaas iyo wax kaa cararayoo markaa aad dee wax ku gantayoo sidaa dabeetana aad ku heshay walaa bashar bakhtigii basharka iyo bini aadmiguna isaguna nijaas ma aha walow gaalba ha ahaadee halka haddaba ilaahay leeyahy innama almushrikuuna najasun mushrikiintu waa nijaas xagga ictiqaadka ayay nijaas ka yihiin amaa maya e sida nijaasta uga dheeraada oo kale wey wadamu walqayu dhiiggii isagana masfuuxayo soconayey ayaa isagu nijaasooyinkii ka mid ow daman masfuuxan isaguna waa nijaas inkastoo aan markaa qaybihiisa la ysku raacsanayn iyo dhiiggii marka caadadayo masbuuxa waxaa looga markaa jeedaa dee keemika beerkoo kale waa dhiig fadhiya haddana waa la cunaya waa bannaan yahi walqay-u mantagii ayaa isaguna nijaaso ah oo mantaguna isna waa nijaaso siday shaaficiye qabaan wa kullu maa dahara waxaa layaaliya waxaa ka soo muuqda min asabiilayni labada jid xubnaha taranka iyo dabada wixii ka soo baxaa iyaguna waa nijaas siwaa asli اlbashar ee ka soo hadhay bini aadmiga asalkiisa bini aadmiga asalkiisa waa manida manida iyadu nijaas maaha laakiin wax allo wixii kale ka soo baxaa waa nijaas iyadu inaanay nijaas ahayna dee caaisha waxay lahayd waan ka jejebin jiray uun yacni manida marada nebiga intaa ka jeebi ku tukan jiray iyadoo yacni raadkeedina uu ka muuqanayo ayumaysaa uga jeebin jirtay wa juz-u xayin shay nool qaybtii ka yadin mafsuulin waaba gacan laga soo jaray oo laga soo fasliyee ka maytatii bakhtigiisa ayay la mid tahay laa shacri lma'kuuli kii la cunayay timihiisa maya wa suufuhu iyo wa riishuhu wa riiqatuhu suufkiisii dhawartiisii wa riishu baalkiisii wa riiqatuhu dhareerkiisii wa caraqun dhidid waalmisku waxaa miskiga layaa uma fa'ratu iyo qobkiisa iyaguna nijaas ma aha halkan sheekuu qaaciduu inoogu sheego wuxuu yidhi wax nool wixii laga soo jaraa bakhtiga shaygaasunbuu la mid yahay bakhtiga shayga ayuunbuu la mid yahay oo haddii shaygan wax laga soo jaray bakhtigiisu uu nijaas ahaan lahaana shaygan isagoo nool laga soo jarayna waa nijaas haddii shaygan laga soo jaray intana uu maydkiisu daahir ahaan lahaana shayganna waa daahir oo maxaa maydkiisa uu daahir ahaa maydkiisu wuxuu daahir ahaa dee saddex shay saynu soo sheegnay aljaraad asamak waljaraad iyo bini aadmiga marka haddii laga soo jaro ayax ama kalluun laga soo jaro isagoo nool ama bini aadmigii laga soo jaro dee waa daahir haddiise laga soo jaray wax baktigiisu markuu baktiya nijaas dee neef xoolaabaa laga soo jaray badhidii bay markaa dacawa ka goysay laxdii dee neefkani hadduu baktiisaw nijaas mu ahaadeen yacni isagoo nool wixii laga jarayna waa baktin weeye markaa markaa badhidaasi waxay noqonaysaa misaalkeenni bakti wa juz-u xayin buuhi shay nool qaybtii wadaalika mihaal ka yaddin mafsuulin waa gacan laga soo jaray oo kale laga soo jaray ka maytatihi baktiga shaygaa laga soo jaray un bay la mid tahay laa shacri lmakuuli shaygii la cunayey timihiisa isaga maya xayawaankii la cunayey ee adhigii iyo wixii la midkaa geelii iyo lodii iyo timahooda maya wa suufu suufkiisa waa dhagortii idaha wa riishu baalkiisii ayagu baktigiisii xagga nijaasada kula mid maaha waa daahiro dee baahi badan baa loo qaba min aswaafi awaabari washcari asaasan ilaahay baa markaa inoogu madno sheegtay in alaab laga dhiganayo waxaa kaloo uu yidhi wariiqatuhu candhuuftiisii candhuufta waxaa laga wadaa dhareerkiisii wa caraqun iyo dhidid iyaguna waa daahir xayawaan kasta oo markaa dee aan ahayn eygii iyo doofaarkii markaa iyagu halkaa ay mariyeen waalmisku uma fa'ratu miski iyo fa'radiisu miskiga waxaa la yidhaahdaa waa wax aada u udgoon fa'raduna waa qobkiisa waxaana ay ka timaadda garanuugta ayaa dhinaceedaa bidix ayay yacni iyadoo buro oo kale aada moodo ayay ka soo baxday oo madow dabeetana meelahaasay isku xoqdaayoo saasay ku tuurtaa saasay ku tuurtaa waa bahalkaa waa bahal udgoono markaa aada u udgoon oo miski la yidhaahda markaa kaa iyo qobkiisan sarama ayaguna ama fii xaali xayaati dabya ama bacda wafaati ama bacda dakaatiha intay nooshay ama intii la gowracay kadib midkii doondabaha ka timaadee iyaduna waa daahir bay leeyihiin halkanna wuxuu haddaba inooga gelayaa waxyaalihii nijaasada ahaa iyo qaabkii loo daahirinayay layska suulinayey wuxuu lehi watadhuru alkhamru khamradu way daahirowdaa idaa takhallalat markay khalowday kala baxdo binafsihaa nafahaanteeda ay u kala baxdo waynaqallad haba karto ow nuqilad ama ha la raree wa jildu maytatin bakhti haragosi waa khansiiri ber doofaarka berriga ka soo hadhay wa kelbin yo-ay in yudbaq bixiriifin shay kulul haddii lagu megdiyana daahura waa daahiroobayaan wixii istixaalada ku daahiroobayay iyo isbeddelka ayuu inoogu soo horraysiye wuxuu yidhi wa tadhuru alkhamru idaa takhallalat khamradii way daahiroobaysaa markay khalowdo ee ay kala baxday wixii waxwaalinayay uu ka baxo way daahiroobaysaa binafsihaa ay u kala baxdo maaha haddii wax kale la geliyo lagu walaaqo wain khallat ow nuqilad haba karto ama halla raro oo inta had laga qaaday midcalagii ama midac iyo had intaaba ha lagu sameeye mar hadday khalowdo wixii waxwaalinaya baa ka baxayo waa daahirowday taasi istixaalay ku daahirowdaan wuxuu uhi wa jildu maytatin bakti haraggii bakhtigaasoo siwaa khansiiri barin wa kelbin ka soo hadhay doofaarka berriga doofaarka berriga iyo ay ka soo hadhay yacnii wixii aan ahayn bakti kasta haraggiisa oo aan ahayn doofaarka berriga iyo eyga in yudbaq bixirriifin shay kulul haddii lagu megdiyo oo dhogortii iyo wixii markaa qurminaya oo dhan shaygaa lagaga saaro tahura waa daahiroobayaa buu oo daahir ayuu noqonayaa waayo laxdii la jidaya nebigu waa ku yidhi maa qaadataanoo haraggeeda ku intifaacdaanoo waa bakti bay idhahdeen dee biyaha iyo markaa geed qurdi laydhaha kulul ayaa daahirinayay buuhi haragga marka la magdiyo waa daahiroobay baa nebigu sala allahu alay slam yidhi waaye halkanna wuxuu hi nijaasatu lkhinziiri doofaarka nijaasadiisu mislulkelbi xaalay la mid tahay tuqsalu sabcan toddobaa la maydhi maratan biturb hal mar camuud lagu qalday wamaa siwaa dayni labadaa wixii ka soo hadhay fa fardan marbaa yuqsalu la maydhi walxatu jajabin iyo watahliidu in la saddexeeyo ayaa fiihi afdalu fadli badanoo fiican nijaasadii markuu istixaaladaa inooga soo baxay ama shaygii najisulcaynka ahaa ayuu mutanajiskii inoogu galayoo nijaasa muqallada mutawasita mukhafafa saxaasay u qaybiyaan muqalladadii ayuu noogu soo horraysay wuxuu idhi nijaasatu lkhinsiiri midlu lkelbi nijaasada doofaarka waxay la mid tahay nijaasta aygeed tuqsalu sabcan toddoba jeer baa la maydhayaa oo maratan biturb mar camuud lagu daray oo iyadii camuuddaa la isku qaldaya ma camuuddaa la warsa ama biyaha hal mar ayaa markaa ciid lagu daraya weelka midkiin waxaa daahiray markuu ay afka geliya toddoba jeer inuu maydho oo ta ugu horraysa ama midkood ay camuud tahay camuud lagu daray camuuddaasina markaa waa shay laga maarmaan aho waa la arkay markaa saabuun iyo wax lyaale waxa ka jaraya inaanay jirin aan hayn camuuddaa uu nebigu inoo sheegay sala allahu alay slam markaa sidii un bay u daba wadaan dee doofaarkiiyo aygaa isu daba wadaan lakiin waxaana isku soo arooray waa ayga un ee doofaarka waxba kuma soo arooreen waxau lihi wamaa siwaa dayni labadaa nijaasada ayga iyo doofaarka wixii aan ahayn ee nijaasooyina fa fardan mar quraa yuqsalu la maydhi biyaa lagu maydhayaa walxatu in la jejebiyo oo sidaa la isugu celiyo wa tahliidu iyo in la saddexeeyo oo saddex jeer la maydhaa fiihi afdalu fiican laakiin hal mar waad maydhi kartaa markaa waxay u qaybsantaa uun laba qaybood u culi yakfiika jaryulma cala alxukmiya wa an tusaala caynu min cayniya tanunbuu sii wadaa u culi yakfiika waxaa kugu filan jaryulmaa biyood ku direeriso cala alxukmiya nijaasada xukmiyada ee aan ur iyo arag iyo dhadhan midnaba aan lahayn waa inaad biyoun ku dureerisaa wa an tusaala alcaynu min cayniya laakiin ta ama ur leh ama dhadhan leh ama midab leh waa inaad caynteeda tirtaa yakfiika waxaa kugu filan jaryulmaa biyo lagu dureeriyo cala alxukmiya nijaasada xukmiyada wa an tusaala alcaynu in la suuliyo aragtidii min cayniya nijaasada cayniyada la yidhaahdo wa bawlu طiflin inan yarkaadidii oo hayra darin maa akal caana waxaan ahayn aan cunin yakfiihi waxa ku filan rashun in biyo lagu rusheeyo waa in yusib hadduu wada gaadhsiiyo kulalmaxal meesha oo dhan halkana wuxuu nogaya nijaasada mukhafafada le nijaasada dhexena mutawasidaa la yidhaha nijaasadana mukhafafaa la yidhahda wuxuu yidhi kaadida inan caana waxaan ahay in aan cunin waxaa ku filan biyo in lagu rusheeyo meeshoo dhan la wada gaadsiiyo wuxuuna yidhi kaadi saxaradii way ka baxsantay wuxuuna yidhi tiflinoo kii labaaye inantii way ka baxsantay hayra darin maa akeel caana waxaan ahay inaan cunin hadduu raashinka cuno lagu bilaabay ayadana nijaasadii wuxuu la mid noqonayaa mutawasidada ahayd marka uu inan yahay kaadina tahay caana waxaan ahay inaanu cunin waxa ku filan in biyoun lagu rusheeyo meesha la wada gaadhsiiyo waayo xadiidkii waa kii an yugsalu min bowli اlkaree wa yurashu min bowli اlghulaam inaanta kaadideeda waa la iska maydaya laakiin inanka waa la rushaynaya culamada qaar baa yidhi inantu way ka kaadi adagtay inanka culamada qaarna waxay dhaheen maya inanka inta badan waa la qaadqaadaayo markaa waanu uu dadka in badan buu ku kaajaayo haddii laydhaha la iska maydho mashaqaa ka imanaysaa daraaddeed baa loo fudaydiyey mashaqadaa darteed wuxuuna idhi wa bawlu طiflin inan yar kaadidii oo hayra darin caana waxaanayn maa kale aan cunin yegfihi rashun waxa ku filan biyo in lagu rusheeyo in yusib hadduu wada gaadhsiiyo kulal maxal meeshao dhan haddii biyaa la wada gaadhsiiyo wa maau maqsuulin shay la maydhay biyihii lahu xukmu lmaxal meeshii xukunkeeduu leeyahay id wakhtiga laa tagayura bihi isbeddel aanu ku sugnayn xiinanfasal markuu soo soocmay fuqahadu waa niman aad u maskax badan siday u dhalaacliyaan masaa'ilka iyo halkay ka soo saaraan mararka qaar baad la tacajabaysaa iminka mawl khasaala la yidhaha waxaanu ka hadlayaa waxa weeye masalan cumaamadaasaa kaa nijaasowday waad maydhay biyihii aad ku maydhay khasaala la yidhaha biyaha xukunkoodu muxuu noqonayaa macnaha intuu ka hadlayaa waa intaa waa maau maqsuulin buu ina yidhi markaa shay la maydhay biyihii biyihii lagu maydhay lahu xukmu lmaxal maxalkii iyo shaygii la maydhayey ayay la xugun yihiin oo hadduu shaygii daahiroobay ayaguna daahir bay noqon hadduu shaygii weli nijaas yahayna biyihiina waa nijaas laakiin markuu shaygii daahiroobay ee ayaguna ay daahir noqonayaan waa goorma id laa tagayura bihi marka aan biyihii isbeddel aanay lahayn hadday biyihii isbedeleen waa nijaasoobeen xiina fasal marka soo socmay waxa kalooy raaciyaan waxay yidhahdaan masalan iminka cumaamadda haddii waxa lagu maydhay ay tay masalan ka soo qaad daasadan ama boorashka ama ka soo qaadta saliiddan madaxa oo kale muggeed waxaa la yidhaahdaa waxay yidhahdeen in buu hortu isku qoynaya ugu yaraan ilaa laba fidhiqo way isku qoynaysaa ka soo noqon mayso waxaa kaloo yidhahdaan wasakna way soo weydaaranaysaayoo hal fidhiqoo wasakoo kalena way soo weydaaranaysaa markaa biyaha marka la eegayo ee ay daahir noqonayaan shaygii markuu daahir noqday ee biyihiina ay daahir noqonayaan waxa weeye waa marka aanay horta isbedelin waa mid haaniyan waa inaanay kordhin marka la eego intii ay maradu isku qoynaysay iyo intii wasakhay soo wedaaranaysay labadaa marka la kala gooyana marka aan wasankoodina biyihii aanu kordhin ayay noqonayaan meeshana daahirowda biyina isbeddelaan lahayn wasankoodina aanu kordhin ayay biyahaasi daahir noqonayaan haddiise wasankoodii kordho amaba ay isbedelaan waxay dhahan biyahaasi waa nijaas waayo intiina wuu goostay wasakh ziyaadaa buu ku kordhiyey bay dhahdaan halkaa mid baa xusid mudan madhabka shaafici biyaha yar marka wax lagu maydhayo qaabka u dhigay iyo qaabka ummaddeenna oo dhammi ay waxu maydhataa ama ugu daahirtaa way kala duwantahi shaafici waxaa qabtaa hadday biyuhu yar yihiin oo wax lagu daahirinayo waa in dusha lagaga shubaa webiyaa dusha lagaga shubaa dabeetana laga maroojiyaa saa dabeetana looga maroojiyaa haddiise biyihii yaraa inta saxan lagu shubo kabdhadii markaa ciyaalka xaarka la dhex geliyo oo laga saaro oo haddana go' la dhex geliyo oo haddana macawis la dhex geliyo oo laga saaro deeda halkan la dhigo oo la daadiyo oo haddana jirikaan in lagu shubo oo haddana wixiisa nijaasada la geliyo yacni waxay qabaan madhabka shaaficisadu qabo inay wax alla waxoo dham isla wada nijaasoobeen een wax ka daahiroobayaa aanay jirin haddii laakiin dee madhabkii kale aynu tilmaamaynay markaa sidiisa lagu socdo haddii ay biyahaasi markaa isbedelaanna dee waa shaygii iyo iyo biyiba waa isla nijaas haddii markaa dee ay isla caddaadaan ay wixii ka baxaanna way isla daahiroobayaan wuxuu uhi wa maau maqsuulin shayga la maydhay biyihiisa lahu xukmu lmaxal maxalkii iyo shaygii lagu maydhay xukunkiisa ayay leeyihiin oo hadduu shaygii daahiroobayna iyana waa daahir biyihii haddii shaygii nijaas yahayna waa nijaas waase goorma id laa tagayura bihi markaan biyihii isbeddel yeelan xiinan fasala markay shaygii lagu maydhay ka soo baxeen waliyucfaa ha la yska dhaafo buu idhi oo bimacnaa waa macfi can nasri damin dhiig yar wa qayxin malax yar oo min basratin findoob ka ahaatay wa dummalin iyo dhullaxyadii wa qarxin iyo jaraaxadii wuxuu leeyahay sheekhu shaaficiye waxay macfi iskaga tilmaamaan oo aan waxba lahayn dhiig yar haddii marka dhiiggii yaraa iyo malaxdii yarayd oo halkee ka tii basra waxaa la yidhahaa findooba waa finankaa yaree wejiga ka soo baxa dumalkuna waa dhuluxyada iyo ka soo baxyada qarxiguna waa jaraaxa iyo nabar dhiig yar ama dheecaan yar waxyaalaha yaree nafda lahayn caynkaasi wax dhibaata malo weski macfi bay leedahay oo hadday mara kaaga dhacan iyo hadday jidhkaaga ku yaallaan toona iyo hadday laan yari ku sarto iyadoo dhiig yimaadaan waa iska macfi walyucfa ha la cafiyo la iska dhaafo can nasri damin dhiig yar wa qayxin iyo malax oo min basratin findoob ka ahaaday wa dumalin iyo dhulaxyadii iyo nabarrada wa qarxin iyo nabarkii baabulaaniyati weelkii ayuu baab yahay waa jamcu inaac iyo aniya lagu jamciyey waataynu soo tilmaamaynay waa wasaylulwasayloo dee waa wixii markaa lagu daharo qaadanayey yubaaxu minhaa weelka xaggiisa waxaa laga banneeya daahirun mid daahiroo min khashabin loox ka aday ow hayrihi ama hayrkii aday laa fidatin silfar maya ow dahabin ama dahab fayaxrumu isticmaaluhu in la isticmaalo ayaa xaaraana ka mirwadin walow ka mirwadin limra'a walow maylin markaa ruux dumara u sugnaaday ba adee wajaaza min zuburjadin zuburjad isaga waa bannaan yahay in laga samaysta waxau leeyahay sheekhu waxa bannaan oo mubaaxa in laga samaysto lagana isticmaalo weelashii daahirun min khashabin wahayrihi shaygii daahirkaa loox in laga samaystaa waa bannaan tahay naxaas iyo xadiid iyo wixii la mid ahaa iyo harag shaygu mar hadduu daahir yahay waa laga samaysan karaa nebigu weel sufura ayuu ku weysaystay laa fidatin aw dahabin ayada macdantaa fidadaee silfarka iyo dahab in laga samaystaa ma bannaano fa yaxrumu isticmaaluhu in la isticmaalaa ayada waa xaaraan oo nebigu wuxuu uhi ha ku cabbina weelka dahabkiiyo fidada xeedhyahoodana ha ku cunina ayaa nebigu yidhi gaalada adduunyada iska wadata idinkuna aakhiraad leedihiini midda labaad kibir baa dee qofka markaas ay gelinaysaa ama ku tusinaysaa midda labaad waxaa ku sugan baa la inkisaaru quruubi lfuqaraaoo dee markaa mid beriiskiibala mid halgan gildhigiisii markaa dahab yahay u arko waxaa laga yaabaa dee markaa inuu qalbigiisuba yar cawarmo yubaaxu minhaa daahirun ayaa la baneeyey min khashabin loox ka aday weelkii aw hayrihi ama wax kale laa fidatin aw dahab maya fa yaxrumu isticmaaluhu in la isticmaalaa harkaa waa xaaraan mar hadduu dahabkaa iyo fidadaa ka yimi waa xaaraan in la isticmaalaa ka mirwadin walow mirwad iyo maylinkaa yare oo limra'atin u sugnaaday ahaatee walow yacni bahalkaa yare dumarka ku indha kushaanba ha ahaadee yacni dahab in laga dhigtaa ma bannaano wajaaza min zuburjadin zuburjad waa yaaquudka iyo jawaahirtan kale ama fayru yani hala yaaquud ha la ama zuburjad ha la yidhaahdo ama luulu hayra jawharaha dhalaala ayaga waa laga dhigan karaa wa taxrumu dabbatu karini waa xaran min hadayni labadaa ka ahaaday bikibarin curfan curfihaan markay weyn tahay maca tasayuni qurxinna ay tahay in fuqilaa labadaaba haddii la waayo xallad waa xalaaloodi wa fardan midna yukrahu waa la karahaystaa walxaajatuna allatii tusaawi kasrahu waa ta la eg jabkiisa halkan wuxuu sheekhu inooga hadlayaa haddii qofka weel ka jabo yacni ma bannaan tahay inuu halkii uu ka jabay inuu kaga nabto ama kaga kabto dahab ama fido dabbadaasuu markaa ka hadlaya markaa wuxuu leeyahay dabbadaa iyo karintaasi laba qayd marka laga helo waa xaaraan oo hadday curfi ahaan wax weyn lagu tirinayo isla markaa quruxuuna uga jeedo qurux ee uu geelku ugu dhalaalo curfan ahaanna ay weyntahay waa xaaraam haddii laakiin labadaaba la waayo oo sagiira lilxaaja ay noqoto mid yar oo dan loo sameeyey waa xalaal wa fardan hadday mid qurho tahay oo kabiira lilxaaja ama sagiira lisiina ay tahayna waa karaahiyo xaajaduna waxa weeye uun dee waa inta leeguun halkaa uu ka jaban yahay bal haddaba cibaaradaad moodaa inay yar adag tahay u fiirso wa taxrumu dabbatu karini waa xaaraam min haadayni labadanaan soo sheegnay ee dahabka iyo fidada ka ahaatay waa goorma bikibarin markaa ay idaa kaanad bikibari markay weyni ku sugan tahay curfan caada ahaan maca tasayuni markay curfi ahaan weyn tahay tasayun iyo ziine iyo qurxinna loogu samaystay labadaa haddii laga helo waa xaaraam in fuqidaa labadaa haddii la waayo macnaha waa la weyn weynidii iyo iyo ziinadii baa la waayay oo maxay noqotay markaa weynidii sakiiray noqotay halkii liziina ahaydna lilxaajay noqotay in fuqidaa labadiiba haddii la waayo oo macnaha maxay noqotay sakiira lilxaaja mid yar oo dan loo samaystay waa wax yar waana dan unbaa markaa intii dan tahaydunba markaa sameeyey xallad waa xalaal waa fardan mid ahaantood oo waa maxay dee waxay noqotay kabiira mid weyn oo lilxaaja ah ama sakiira oo liziina ah ama ti yar oo qurux loo samaystay ama kabiira lilxaaja ah yukrahu ayadu waa karaahiya taas waalxaajatu xaajada iyo dantaasina yacni intaa yani lilxaajada wuu sheegayaana allatii tusaawi kasra waa intaa leeguun halka markaas uu ka jabay intaa leeguun baa la odhanayaa xaajadu waa intaa ee weelkaa markaa in lagu hagaajiyo un looga jeedo wa taxrumu dabbatu karini waa xaaraan min haadayni labadan ka aday bikibarin marka ay weyntahy curfan caada ahaan maca tasayuni quruxna looga jeedo in fuqidaa labadaa haddii la waayo weynida iyo ziinada oo ay sakiira lilxaaje a noqoto xallad waa xalaal waa fardan mid ahaantood hadday noqoto oo ay noqoto kabiira lilxaaja ama sakiira liziinana yukrahu waa la karaahaystaa waalxaajatu xaajaduna yacni xaajadan loo samaysanayaana allatii tusaawi kasra yacni waa inta leeguun jabkiisa wixii ka badani xaaje ma noqonaya waa intaa jabka un leeg ayuunbaa lo odhanaya waa lilxaaja wallahu aclam markaa inoogu joogo